habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa salaasa bisha may ee sanadka labada kun afariyo labaatankunna waa afariyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo lixiyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho
waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo de soo qoran karaan laakiin waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kolley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada taasaa arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta maraykanka ay ka qabaan dagaalka khaza
wax dagaalah kama uusan dhici lahayn khaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad markii aan madaxweynaha ahaa bariga dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyey go'aankii maamulka baidan ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo israa'iil
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida hay-adda qaramada midoobey uu qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad afar boqoliyo konton kun oo qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada rafax ee koonfurta khaza toddobaadkii lasoo dhaafay xili ay ciidamada israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi in ka badan kala bar dadka reer khaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada rafax iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen dagaalka israa'iil iyo xamaas u dhexeeya ee qeybaha kale ee khaza ka socda hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha maraykanka qaramada midoobey iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaado magaalada rafax iyaga oo ka digaya masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhacda balse hogaamiyaasha israa'iil ayaa sheegay in rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin xamaas sidaa darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda xamaas sida ay hadalka u dhigeen baarlamaanka dalka georgia ayaa sheegay aan idhahde baarlamaanka dalka georgia ayaa meel mariyey akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindiisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi hindiisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo inuu ku biiro midowda yurub sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ee ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan boqolkiiba labaatan dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay ka hortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta leh ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo ka hortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ugu mahad celiyey dowladda maraykanka waxa uu ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadallo uu salaasada maanta kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan magaalada kiyev blinkan ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada ukrain ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada ruushka ku hayaan bariga ukrain islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo uga imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca zelenski waxa uu blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xili adag oo bariga dalkaasi halkaasi oo uu ruushku xoojiyey weerarada uu ku hayo bariga gobolka kharkiif ee waqooyiga dalkaasi ukrain iyo dhinaca bariga ka xigaba zelenski waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogayaha arrimaha dibadda ee britain qaniirada xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken helitaanka gargaar cusub oo uu maraykanka ukraine siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi ukraine oo uu ruushku weerar ku soo qaaday intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a khubarada iyo hay-adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dhulka reer falastiin gaar ahaan ghaza iyo suudan iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraatiga kongo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida labadii sano ee lasoo dhaafay hay-adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo internal displacement monitoring center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow lix iyo toddobaatan milyan oo qof kuwaasi oo ku dhowaad kalabadh ay ku nool yihiin wadamada afrika ee ka hooseeya saxaaraha warbixin ay qortay wariyaha v o eda lisa shlein waxaa inoo haysaa sahra ciidla nuur colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay ee adduunkaoo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay shan iyo toddobaatan milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya saxaraha afrika sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda amaba xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha warbixinta waxaa lagu sheegay inay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin suudaan jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo iyo dhulka falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen waxaana ay sheegtay warbixintu in saddex meelood uu labo ka mida barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tegey ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii kuwaasi oo qalalaasa ka jiray lix iyo lixdan waddan oo dunida ka mida alexandria black agaasimaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo i d m c ayaa tidhi labadii sannadood ee lasoo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsi leh oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudihiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor usii kacayso xataa gobollo markii hore la filayey in isbeddel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan bayaan ay soo saartay hay-adda oo la baahiyey ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii warbixin laga soo xigtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sheegtay in tirakoob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaadhayaan laba iyo lixdan milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii marka la barbar dhigo lix iyo soddon milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo qaxooti ah oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday sida laga soo xigtay xafiiska i d m c barakaca ugu badan ayaa yurub ka bilowday sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii markii ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka ukraine sidoo kalena isku horhorimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii abril sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii dalka suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka kusii shareeray dalka suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan lix milyan oo qof sanadkii lasoo dhaafay tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan afar iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahooday ku barakacaan vicent asalini oo ka tirsan i d m c islamarkaana falanqeeye arrimaha caalamiga ah ayaa yidhi sida aad og tihiin muddo ka badan hal sano ayaa laga joogaa markii mawjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka suudaan ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay sagaal milyan iyo boqol kun oo qof tiradan ayaa ah tii ugu sarraysay ee aanu abi diiwaan gelino waddan keliya marinka qasa ayay hay-adda i d m c waxa ay ka diiwaan gelisay saddex milyan iyo afar boqol oo kun oo qof inay ku barakaceen saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan kasii barakaceen waxaanay sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay toddoba iyo toban boqolkiiba wadarta guud ee colaaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaasi labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa kaloo warbixintu xustay in hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof oo falastiiniyiinihii ay ku barakaceen gudaha qase oo keliya suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska lix iyo lixdan waddan oo ay ku dhex barakaceen sagaal milyan iyo boqol kun oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii waxaana kusoo xigta syriya oo ay ka barakaceen in ka badan toddoba milyan oo qof waxaa kusii xiga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo colombiya iyo yemen marka laga soo tago wadarta guud ee sideed iyo lixdanka milyan iyo saddexda boqol ee kun ee qof ee adduunka ku barakacay iska horimaadyada iyo rabshadaha dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiiciya oo ay ku jiraan daadad duufaano dhulgariir iyo dab qabsaday kaymo iyo duurjoog warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabaylahaasi ay sababeen barakicii ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda afrika halkaasi oo duufaanka fredi ay barakicisay hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo ku kala baahsan lix waddan
aad ayuu u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay kusoo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana furay madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay puntland qayb ka tahay aftiina looga qaadayo kadib markii baarlamaanka soomaaliya ay dhowaan wax kabedel ku sameeyeen qaar ka mid a qodobada dastuurkana mas-uuliyiinta puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan ayaa lagu waday in uu dhaco bishii hore hase yeeshee dib ayaa loo dhigay wadahadalada ayaa imanaya xili ay wadanka ka taagan yihiin kala aragti duwanaansho ku saabsan wax kabedelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa al-shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii hakad galay iyo xaalad bani aadamnimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahaadaha jira darteed haddaba qodobada looga hadlaya shirka ayaa saare cabdi axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daa-uud aweys ugu horeyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay
waad mahadsan tahay zahra waa run kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay waxaana shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo ay kala qaybgelayaan madaxda dowlad goboleedyada shirka marka waxuu ku furmay jawi aada u wanaagsan madaxdii ayaana shirka ku guda jirta maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waktigan
laba agenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka argixisada iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgalo badan oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hoyeen ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo howlgaladaasi maadaama ay muhiim u yihiin dowladiska soomaaliya in nabad soomaaliya lagu soo aslaaxiyo qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka oo iyana ah qodob kale matiir kale muhiim u ah dowladnimada soomaaliya dhismaheeda oo markaasi wadatashyadu ay noqonayaan wadatashiyo la baahiyo oo markaasi ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isku idaarsanaan iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba iyaga loo imay waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada muqdisho madaxda maamul goboleedyada ma joogtaa puntland
dabcan waxaa shirka sida aan kuu sheegay shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa kala qayb galaya waaisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxda dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka banaadir ay ka qayb galaya intaas ay ka qayb galaysaa waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in puntland wakiilo ka socda ay joogaan maya kama aysan qaybgelin shirarkii horena kama aysan qaybgelaynin ugu dambeeyey puntland sidaad ogtahayna waxaa socday dadaallo ku saabsan sidii puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran waa hagaag waxaad ka dhawaajisay in shirka labada ajende looga hadlayo dagaalka al-shabaab iyo arintii wax kabedelka dastuurka ay qeyb ka tahay al-shabaab waxaa jirta in weeraro lagu qaaday dagaalo ay ka socdeen deegaano badan hadda dad badani waxa ay sheegayaan in muddo kadib dowladda dadaal markii ay samayso haatan gaabis fara badan uu ku yimid dadaalkaasi dowladda iyo al-shabaab dagaaladii ay kula jirtay marka maxay yihiin waxyaabaha haatan dagaalka al-shabaab haddaan soo qaadano si gaara looga hadli doono
dabcan dagaaladaasi horumar wanaagsan ayaa laga sameeyey sidaad og tahay dhul fara badan oo aada u ballaaran ayaa isku furmay haddii hore loogu ogaa dagaaladu inay ka dhacayaan iraadka magaalada muqdisho haatan dagaaladu waxay si marayaan meelo aada uga fog magaalada muqdisho ilaa sideed boqol oo kilomitr ah dhulkaasi oo dhanna waa dhul laga xoreeyey khawaariijta al-shabaab dowladduna dagaaladaasi waa ay wadaa sidaad og tahay howlgalada deegaano badan ayaa jira oo la xoreeyey haatanna waxaa socda oo keliya ama dowladdu ay ku daraysaa wadardargelin wadajir ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo shacabku ka wada qayb qaadanayaan si markaasi loo soo dhamaystiro wejiyada kaarsan dagaalkaasi oo ugu dambeyntii argixisada looga suuliyo soomaaliya dalkun uu noqdo nabad markaasi dan u ah ummadda soomaaliyeed iyo weliba gobolkooda dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan al-shabaabna rogaal celin ay soo qaaday wakhtiyadii kadib xeryo ciidan weeraro xoogan ayay ka geysteen bilihii lasoo dhaafay meelaha qaarkood dib ayay ula wareegeen taasi maxaad ka leedahay
dabcan sax ma aha in la yidhahdo dagaalkii waa uu joogsaday saxna maaha in la yidhaahdo khawaariijta dib ay u qabsadeen deegaanada hor laqabsa sax maahan haddii aad dib u eegto amaba aadaad soo aragto deegaanada dagaalada ka dhacay howlgalada waxaad arkaysaa horumarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay sameeyeen iyo meeshaay joogaan marka wararkaasi la saddex marayo sax maaha
waa tahay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka
dabcan waa dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto marka maadaama dhowaan la ansixiyey amaba la meelmariyey afar qodob oo muhiim ahaa waxaa lasii gudagelayaa qodobada kale hartan marka waa un waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhamaystirka dastuurka looga wada qayb qaadan lahaa taloyna laisugu darsan lahaa waa tahay maadaama puntland ay ka maqan tahay shirkan wakhtiyadii lasoo dhaafay shirarka qaarkood aysan joogin maxaa uga qorshaysan dowladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay tallaabada xigta oo maamul goboleedyadoo dhammaystiran looga hadli karo aayaha dalka
dabcan sidaan hore kuugu sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya markii martiqaadka ay fidinaysa dhammaan dowlad goboleedyada ay u fidisay dadaalana way u socdaan sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaanba qaybaha soomaaliya ka kooban tahay ay qayb ku yeeshaan wadatashyada qaran ee masiirka masiirka dalka lagu go-aaminayo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daawud aweysa ugu warramay saare cabdiraxmed halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a haddaba shirkan iyo ajandaha looga hadlayo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay rofesor afyara cilmi oo horey u ahaan jiray agaasimaha xarunta cilmi baarista heritage haatanna cilmi baare ka ah jaamacadda city university ee magaalada muqdisho wallahi horta mar kasta oo dad soomaaliya oo madaxa ay isku yimaadaan oo issues taagan laga hadlaayo ani waxaan u arkaa inay wax fiican tahay oo ay dhaanto in de markaa cid kale intay isugu yeerto ay leedahay bal isu imaada oo saas wada hadla marka xoogaa horumara oo waayadan dambena runtii way jirtay dabcan ayaysan dhammaanin hadda qolyihii oo maamul goboleedyada laakiin xataa intii markii wada joogtay a muddo dhan kala maqnayd oo dee runtiina xogtooda ilaa had banaanka iska taalay issues waaweyn aana hor yaalla marka waxaa islaa inay isku yimaadaan itself waa wax fiican waayo marka ajandayaasha laga hadlayo waxaa ugu waaweyn baa layidhi inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajandayaashii saxda ahaa ee laga hadlaha xilligan ani kolley waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo de kusoo qoran karaan laakiin waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kolley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada taasaa arrin taagan ah waktigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay waxaa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey waktigii la siiyana oo ma eka hadda doorashada noocii la raba inay ku dhacdo inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwo kale inay soo raacaan haddii aynu xasuusino dhegeystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyadu waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo codah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaasi markaad fiirso xaalada dee hadda juun waxa uu naga xiga waa maalmo doorashooyin oo oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ahna hadda dee infrastructureki ay ku dhici lahaayeen maba la suubin waxaani waxay u baahan yihiin shaqo badan shaqadaasna hadda iima muuqato aniga marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii loo kala kaaraa ay sadhicina afar shanta bilo soo socota kuwii maamulada gobolada siday ku dhacayaan ayagana waa waa waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey wakti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana dee tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qasban yahay in go-aankaa dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan laga gaaro marka waxaan isleeyahay aniga arrintaas hadda suurtagal maaha de wixii shaqayn karaa aa soo bixi kara marka arrimaha dastuurka horay way ugu heshiiyeen in maxaan ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xallin karaa wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxbaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhihi doonaan waxa wax badanna maba laba bedelinba intii lagula heshiiyey ayuunbaa hadda la yiri waa waa la waday marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta ah i think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaalo kale ay ka hor yimaadaan midda ah puntland puntland waa maamul oo maamulada dalka ka mida oo weliba kuwa waaweyn ka mida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeeda maba ku jiraba waxa ay go-aanayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala niqaasho oo go-aan lagala gaaro oo akhirka kulley uu sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayayse hori doonin marka ihope inay dowladdu saa haddaba kuwaan isugu keentay ayadan u raadin doonto saasaan rajeynaya waayahay dhinaca amniga su-aasha ugu dambaysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyni waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrintaa xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badanaa dabcan ka soo noqday intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin innagana de wixii xogta publica un baan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaalaheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore de waa tii al-shabaabka la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay marka ishugaas waxaan anigu u fahamsanaa inay dowladdu u samaynayso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kalea ma lasoo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda
aad ayuu mahadsan yahay brofesor rafiiro cilmi oo u waramayay haarun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo dhowaan uu maraykanku go'aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro israa'iil dagaalka khaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada maraykanka donald trump madaxweynihii hore maraykanka ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo dhaleeceeyey ninka ay siyaasada ku loolamayaan ee madaxweyne biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka israa'iil veronica beldes ayaa warbixintan soo diyaarisay waxaana inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa ay israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh iyadoo la xusayey maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso dhanka kale ee xuduuddana barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana xamaas oo militariga israa'iil ay ku qaadayaan rafax waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xooggan saamayn ugu leh doorashada maraykanka musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa ka hadlay dagaalka israa'iil iyo xamaas mar uu sabtidii magaalada widwood ee gobolka new jersey kula hadlayey dad gaaraya boqol kun oo taageerayaashiisa ah wax dagaalah kama usan dhici lahayn khaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad markii aan madaxweynaha ahaa bariga dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyey go'aankii maamulka biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo israa'iil sababo la xidhiira weerarka rafax senator linsey gram oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii berl harbor dagaalkii aan kula jirno jarmalka iyo jabaan waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqayntii hiroshima iyo nagasaki ee hubka nukliyarka taasi waxay ahayd go'aan saxa si israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si ay u soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldarraysato lana shaqee si khasaaraha loo yareeyo laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid a shixnadaha hubka la hakiyey warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay koongareeska maraykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga maraykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto xamaas xogayaha arrimaha dibadda antony blinkan ayaa tv-ga n b c uu weydiiyey in maraykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin maya ma nihin laba wajiilayaal waxaan ula dhaqannaa israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibbadeenna dowdow si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta marka aan helno war qeexan waan samayn doonnaa laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo senatarka madaxa bannaan ee bidixda fog benny sanders oo ka soo horjeeda habka ay israa'iil dagaalka u waddo ayaa u sheegay tv-ga n b c in uu qabo in israa'il aysan maraykanka ka helin gargaar kale oo militari soddon iyo shan kun oo falastiiniyiinah ayaa dhintay toddobiyo toddobaatan kun oo kalena waa dhaawac kuwaas oo saddex meelood laba ay yihiin haween iyo carruur taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh waa mid la filayey asbuucan in jo biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo oo caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha koongareeska ee jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shixnadaha hubka ee la siiyo militariga israa'iil
aad ayuu mahadsan yihin maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
ku doortay siyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidii an ku doortay dugsiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidii durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqu haddaad tiri u dulqaadan
fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda efemka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada efemka hal ibir lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka hay la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada haydaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda soomaaliya u diray fariin codsi ah kabamarra xubintii shakhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo wax cabdisalaan axmed hoosudhac hoogan ayaa ku yimid gargaarka la siiya qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii laba kun sagaal iyo toban iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo ka soo kala jeeda dalal kala duwan qaxootiga oo daruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiya ay u qabaan adeega haydaha samafalka waxaana qaar ka mida qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha waa kuwan qaar ka mida qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka waxaa layidhahay maanafeska maxaa la dhihi jira kaarka uu kaa jajaban yahay kaarka soo bedel kaar bedelaadii markaan tagana waxaa layidhahay kaarkaadi labay tobanlaha waa tobanle marka waan murmood i r e al ii diro waxaa layidhahay maanafees labaiyo toban la keen maadaama maanafees aad haysanin maanafeeska markaan tagana waxaa layidhahay maama network ma lahan waan soo noqtay kaarka hadda labaiyo toban laha liiga jabay laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helayo in kale allahu aclam waan iska taaganahay un aan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan masaxan inuu qaltan yahay aan ogaadani ma laha xafiiska markaan tagana d r e aaday dhahan d r e igu soo celisay meelaan u toosanamaba ka saayi maanafees ma haysti kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxan yahay meelaan ugu tooso waan ka silaa waa tahay bal ka waran muhiimadda uu kuu leeyahay maanafeeskaas aad sheegtay in uu kaa maqan yahay maanafeeska ilmaha markay iskuullada tagaan waxaa laleeyahay maanafeeskeena maanafeeskii asaga ahaa ma haysti marka muhiimad badan buu leeyahay haddii kaarka kaa dhumo maanafeeskaasaad raashinka ku qaadanaysaa marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka maxaa dhihi jira aan maanafeeska ugu baahana waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashadooda ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa wax aan garanayna ma jirto nidaam noo haba inaan garanayna ma jirto aa xafiisyadana la hordhowan yahay dad walba nin walba wuu hordhowan yahay waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan haydaha samafalka gaar ahaan u n h r inaan maxaa dhihi jira meel noola sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahanahay shaqada la qabana inay noola sheegaan u baahnaalna in intaan albaabada ku aanbaaba in sidii hadda ilmaha oo kale maarafeeska macnaha kaarbedelka wax walba inay waqti waqti iyo noola yeelaan u baahan hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin aan quraacanin baa nahay oo meeshaas ka fadhiyo sheesmaan cabdi waa la yidhaahdaa harada dhagaxley aan hadda muxuu aha aan deganahay kaar afraalaah ayaa hadda maaragtay wuxuu iga jiraa ifatu marka islaantii kaarkaas maxay ahaydoo madax ka ahayd oo hogaaminaysay way xanuunsan tahay way iga xanuunsatay oo dhimirkaa maaragtay ka xanuunsatay marka sidaas daraaddeed insha allahu tacaala kaarkii wax soo qaadaya male aniga nin oday oo waayeele baan ahay oo toddobaatan jir ah marka sidaas daraaddeed dhib aan maaragtay aan la soo koobi karin ayaan maaragtay hadda hadeelay maayo meeshaa naga haastaa oo aan dhibannahay ilin aan tagnana ma ka geli karno maxayse si aan ku gelaynana ma laha waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah oo adeegyada ah raashinkii biyihii alxamdulilaahi ayaa iiga xayiran marka sidaas daraaddeed haddee la-aantoodana lama noolaa karo waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yidhi kaarkan qofka hogaaminayay ha yimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hogaaminaysana ay xanuunsatay raashinkiina aad u baahantihiin haa haddii maaragtay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay maxaa yeelay ciyaalkii raashin la'aan baa hayso biyo la'aantaa u dheer marka raashin la'aan raashin la'aan lama noola karo waaba noqlashay haddee marka aad iyo aad cariiri ahaan ayaan dareemayaa aniga oon soco karin oo haddee futuudii markaan aadana lacag haddee aan ku aada hor iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maaragtay naga haysaa xafiisyaha iyada waan booqday marka yacnii wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meelaad ka geli karta ma laha haa xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba muxuu aha hadda maxaa lagu qaban kara male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxayba raashinkiiba waaba saasaa laga baxay waa uu i dhaafay aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen cododka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ah ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada carruurta iyo cillado ku yimaada maanafayska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tansaare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiaana u dirtay hay-adaha gargaarka dhibaato aad u badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walbay naga saamaysay hadday tahay wax annaga noo dhexey horta haayadihii oo noo dhexey horta quman oo noo dhexey ma jirto annaga subixi waa soo yaacnaa albaaban iyo antaa imaanaa hataa wax intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee ka fool nooga xafiiska nooga soo baxa ma jirto annagii ejika irtaaga oo surtaagana wuxuu leeyahay warshaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaa dantaasaa rabee maya iska bax sharci baa jira qaxootigan laga qaato elyan la dhaha sharciga elyanka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo oo dhadhaab aadaya galiley inuu askariga leeyahay letakishin bulisho sharcigaada keen diyaare markaa maata waxaa lagu leeyahay wax shaqoba ma jirtaba maba jirta meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weyn oo dadkii loo qabanayo male qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxagar dheer tegi lama tegi marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka eh ilaahay subxaana watacaala ummadda inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yu-anta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga meesharaa ha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xarihan qoxoti kamid markaan hor istaagno qofka lamar wanaga hormaan waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saay waxaan ka codsanaya si naxariisla weliba oga codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adi maanta shaqadaadaa jirtaaye inta istaag qofkaysa u jirin si daacadnimo ay dhahaan walaalow adiga maanta shaqadan ma lihid gurigaada aad dad baa ilmo ku darrabo aniga hadda kula hadlaayo cunug afar sana dhala ma haastaa inkaar igu jirin hataa dhalasho ma haasto saaka si ugu abari waa soo kal lahaa intaan imaadaa ilmihii quraac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirka waa ka dhibanna saddex ber afar ber biyo ma cabno meela u dawacowna ma naqaano xafiis kastaan albaabka garacan hataa haddaan gudaha geliyan maba geli karnaba gudaha marka walaa arrintaas aad u dhibka badan ayaana haysato waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay nima yahow dadka inagaa mas-uulka ah ama jeerman ha ahaado ama shagshan ha ahaado ama gudoomiye ha ahaado ka ugu yar ee washmanka tuubada furaheeda haya waa maxaa mas-uul waay dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina oo inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii aan shaqo ka jirin warqada oga qaada ka war waxaas ma jiraan halugindhaha haweenma waa yeela arkaysa oo salaaddii soo kalahay waxay leeyihiin hooye maxaad rabtaa kaar ma qaadan kari damiin baan rabaa waxaa leeyahay waxaa leeyahay gudaha markayshi maama ma jirtee soco marka dhibaatadaas badan baa jirtee dad haayadahan ammaatay haayadahan waxaan ka codsanaya si naxariis looga codsanaya dadkan wixii aan loo shaqaynayno oon korba ka imaan loogama shaqaynayo laakiin wixii shaqadooda ee jirto oo shaqadooda ee joogto si toos ah naloogu shaqay anaga hooyooy baan bannahay waa dhibannahay meel kastaan ku dhibannahay raashinka meeshaan ka qaadanay mawrdadana laga siiyo waan ku dhib aad bay u mahadsan tahay taasna u xayeed saare maxamed cabdi oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha qaxootiga ee dalka kenya dhinac kale mid ka mid hogaamiyayaasha xeryaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya cabdulaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awoodi weysan horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan saddex meel ayay qusaysaa meesha oo drs qoladan dowlada kenya oo department of refugee affairs la dhaho unhr w p saddexdaas ugu muhiimsan waxyaabahan kale waa iska mataqaanay waa iska adeegaya iska yaryar waa iska asaasi ah adeegaas saddexdaas hay-adood w p iyada wadadeed waa la garan waa qolo raashin bay ku shaqo leedahay wixii unhr ay soo cadayso oo qaxootinimada soo cadayso ayay raashin siinaysaa ama iyada ha u yaraysa ama ubas iyada raashinkaas u xilsaan meesha dhibku ka jira marka u n h r iyo d r s marka waxaad arkaysaa saad ogtahay dhaatada waayadan dambe sanadka haddaan soo dhaafnay dhammaadkiisii dhaatadii waxaa lagu wareejiyey dowladda kenya maadaama dowladda kenya lagu wareejiyey oo culayso fara badan baa imaaday saad ogtahay waxaa jiray dad baahano ah oo kaarar la siinayay dad waxaa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa taas waxay sababtay marka isku dhacyac fara badan iyo habacsanaan fara badan in dhaatada sistamkeed uu ku dhaco marka culeysyadaas ayagoo iska jiraan maad fahmi kartaa meel marka laba hay-adood usudhiibkoodii iyo horta qaxooti inta badan uu ku rafaasayn tusaale ahaan proof of registration markaad raadiso u n aad u tagto waxay ku dhi drs aad drs markaa u tagto waxay ku dhan u n aad marka qaxooti mataqaanaa usudhidhiib fara badan ayaa ka jira arrintaa wax badan baan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha allahu drs maadaama shaqada ayada ay la wareegtay in haddii caqabadan hadda taagan oo dadkan farahooda ay lehoseen laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayagana shaqadu way ku cusub tahay oo mataqana drs shaqada way ku cusub tahay fara badan baa yaa sabab u ah in mataqana wax badan isdabamaaraan dadka populationka saa'ida iyo dadka de soomaaliya a taqaano oo meeshii mataqana nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsaneyn oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta dhaqanka soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira oo xagga ka wareeg inta ka gal xagga ka gal marka qofkii shaqaalaha de haddii la wareeriyo oo laba iyo toban meelood laga soo galo wax badan baa hallaabaya aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow oo u warramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif dhawow jeelle guddoomiyaha xerada xagardheer oo aan ka waraystay saamaynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gurnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan mey waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeeda baaqna u diray madaxda dowladda soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga hay-adda w f b ayaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan mey lacagtii gurnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay-addu ay tallaabadaa ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeqbixiyayaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xagardheer khaliif dhuwow jeelle oo aan arrintaa ka waraystay ayaanu horreyn weydiiyey saamaynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey lacagtaas saameynteeda aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaayo keliya inay ayada tahay baan ognahay annaga haddee intaana haddii laga jartay wax haddee rajo oo jirtaba ma lahan annagu saan qabno qaxootigan qaxooti laga tegay oo laga guuray buu u egyahay lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga adoo ii faahfaahinaya kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaato waa moordi moordidana dadka inta badan maba danayaan mana cunaan moordidu naftirkeeda xataa moordi dhimatay oo wakhti dheer taalay baa weeyaan marka kow lacagtaasaa ka ah lacagtii ayada ahaydna waa la gooyey weliba si degdegay baa loo gooyey aanan firaynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanaa in badan la rabay in dadka loo sii diya xitaa haddii la jarayo sababtoo ah deyman fara badan iyo dadkii isdhexgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta waa arrin dhibaato weyn leh annaga kolley hadda qaxooti haddaan nahay wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku sii nigaataa intii waddankiina ka hagaagayo rajabeel baan yan ku sugannahay rajabeel sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha dadkii waa ku noolaa ummad aan wax kalaba qaadan baa jirta ayada keligeeda ku noolaa dadka ayaga ah marka ma aqaan hadda meel aad ilaahay baa u maqan dadku waxay qaadan jireen deymo waxay saarnaayeen dukaamo beley lacag deymo ka sii qaadan jireen bishanba waxaa istaagay deymihii iyo macaamilkii maadaamaan bish soo socota lacaga jirin nolosha dadka maxay arrintaas saameyn ku yeelatay sideese dadka xaaladooda hadda dadka ayaga xaaladooda niyahow waa bariga dhexe xaaladdaas anagu ma qiyaasi karnaan ku yidhi sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayana laga goostay haddee ilaahay umbaa u maqan cid kaloo u maqan ma garan karna annaga deemihii waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaaya lacagtay qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagtaa laga sii jaraayey wax buu soo qaadanaya waa laga sii jiray dad baa toddobaatan kun lagu leeyahay dad baa boqol kun lagu leeyahay dad baa konton kun lagu leeyahay dad baa labaatan kun lagu leeyahay wixii wax wareeganayay ahayd lacagta ayadaa ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ee wax soo qaadanayana uu rajo ka qabay inuu baasha ay u taagan tahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go'ay marka wixii hadday go'een cid kaleoo meel ku tiirsan kara mooyaane iyo cid dibad loo jiiday iyo cid hanti kale lahayd waa goonideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha ilaahay umbaa u maqan cid kaleo u maqan ma leh haddii waxaanu ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidebay noqon kartaa bay kula tahay qaxootiba ma jiraayo wax qaxootiyo jiraanu ilma aha sababtoo ah qaxootiga inta yaree lagu noolaa waa intaa waagii hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiski ma jiro bur ma jiro moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa hala yaroo diir ah iyo yaroo saliid ah intii lagu kabaayey oo dadka ay hadduu qofka maanta maalan shan kunoo shina ee ugu soo dhacdo shan kunoo shina meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanaya haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiye iidaan bay ahaan lahayd hadda ma jiraan wixii waa go-een marka cambuuladaasoo angegan baa meesha taallo haddee taasna cid aragtay unba aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda lama arkaan u malaynaa ciddii naf u geysa waa goonideeda
ma laydiin sheegay hay-adda w f oo lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagtaa nafkabistaa ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqsaa loo gooyo wax keena ma idiin sheegeen waxaynagu yidhahdeen markaan su-aashaa weydiinay w f b waxay noo sheegeen in walooyinkii lacagtaa bixinayey oo doonaska loo yaqaano ama deeqbixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddee waxayna ku maraamarsoona adduunkii iyo dagaaladani waxaan ka socdo adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynaydeen hataa waxaan ku andaconay maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan shan bilood ka hor inaad dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa wakhtigaasayna ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysana mataqaanaaye qoys maanta aanan toban shilin lacag haysinoo toddobaatan kun lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadeen asna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkia madaxa iskula jira hadda taa waxaaba ka daranba madaxaa la iskula jiraa wakhti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinana waxay dhaheen annagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya haddii wixina kuuma haya haddii la intaasaa ku filan marka nin yahow dhibaataa jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kala socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay xamaaliga laga dhexxilayay ilaahay waa kuu runayaa tahay reerka faraha badan ee dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aadaya xaafadaha iyo kan kareetada lahaana waxbuu helayey kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayey kan gaariga watay waxbuu helayey kan dukaanlaha waxbuu helayey kan qoryaha keenay waxbuu helay maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay intii kala wadayna intaasay ahayd marka uma malaynaya qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa waa way adag tahay si lagu sii noolaan doono dee ilaahay unbay umbaa mataqaanaayey daaq bixiya ilahay unbaan ka sugaynaa wixii arsaq ah oo ilaahay unoo qoray laakiin cidihii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan laha qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deymo ay ku xisaabtamayeen inay lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadh bay ahayd bishan inta ee gooso bishana inta ee gooso deemihii sidaaad sheegtay carabowda waa laysu haystaa taasu miyaanay saamayn ku yeelan karin dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa u sheegnay w f b arrintaas ayadaa dhibbay keenaysaa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu samaynayaa qofkii mataqaanaa xoolo ka maqan yihiinna haddii dhibaatadiisa ay leedaha asna lacag lagu leeyahay haddii ijiid aan ku jiida unbay noqonaysaa arrintaas ayadaa xagga nabadgelyadana waxbay u dhimaysaa xagga deegaankana waxbay u dhimaysaa lacagtaas waxaa anagu aad oga shakisanaha dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxaa weeyaan wax buu samaynayaa xoolu meel daaqaayo intuu u tago soo soo qalanayaa qofkii laga soo qasha xoolahaasna haddee waa soo dabakacayaa xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhexaysa waddanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi deg dega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqa lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeqbixiyaasha ah ilaahay baa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celiyaan kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagardheer khaliif dhubow jeelle oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la'aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhallinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aadu yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalkan kenya iyo dalka kanada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed annaga hadda qaxootiga markaan deganahay dad kaloo deegaana nala nool dadkaas madaxdooda baazir u samaysa ama waxaa la yidhahdaa lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bii hela kana bii u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisii uu ka bixiyo anigana wax waxay ka bixinayan lahay xataa waxaa nasiib darro ah inay dowladdii qaranka soomaaliyeed hataa hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabteen dhehsataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaamay o egna dad la hilmaamay oo ekaaniba inkastoon dadaalhayno waxaan baranahayno weynkeena iyo yarkeeni oo dhallinyaro dibidaha ka soo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu kabar qabo qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondariga ku habsaamay oo bogeen oo inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacadda ummadda hadii jahas nagala sii annaga waa waa baranaynaa masaafo aan ku baran ama aan tagnaba aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha soomaaliya ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale wadamo kale jooga laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee shanta boqol oo kunoo gaarayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u marayaan yaa scholarship rabo jaanis laga siin karaa ileen sanadka hadda aan soo dhaafna intaasoo arday ayaa free jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa jaamacaddu waa jaamacad jaamacaddu ummadda qaranka soomaaliyeed waay anigu maanta haddii liigi yeer waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ahay laakiin dowladdii dhihileed kaale waxbaro maba hayaba ileen dowladd waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala aadan cali ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la'aanta dowladdooda dowladda waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee soddon iyo afarta sana ay hay-adaha u n-ka ay kaabayeen haddii dhallinyaradoodii meel cid ay wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan joogo aabbayaalka ay dadaalayaan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooye wuu indha beela wax xuunka ba halka la yidhahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha ma laha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooye waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqda dadkan yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sannad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan afar kun oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada uga hadha heerka dugsiga sare waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ayay joogaan waxbarasho frii ayay haystaan haa waa sax waxbarasho frii dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhallinyarta qaxootiga markaan ka hadlo dhallinyarta qaxootiga sanadkii waxaa iskuul bogto dhallinyaro gaaraysa afar kun ilaa iyo saddex kun oo arday ah marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dowladda kenya marka soomaaliya maadaama ay tahay dad ana oo nahay muwaadan soomaaliyeed ama u dhashay dalka soomaaliya dowladda waxaan ka codsan lahayn scholarshipka ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan yaasiin oo afar sano ka hor dhameeyey dugsiga sare weli ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iidaystaan ka dhallinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladdoodii soo xasuusan weyday waxbarashada aaday muhiim noogu taha horta inaad dugsi sare a waxbarashadeenu ku dhaafnan waa nasiib daro anagoo ah dad soomaali ah waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship masar ay bixisaa turkiya ay bixisaa anagoo soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayana waa ayaan daro waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa madaxweynaha soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare inay dib noo soo fiiriyaan haddaanu nahay dhallinyarta kenya ku dhaqan ay aad iyo aadaan ugu baahanna waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda dhegaystayaal inta ayuu inagu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystaalha tan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta joogaan misna kala dambayniyo diiwaanba oo kala qoran diiwaanba oo kala qorane dhaawaciyo libaaxuba duurka waa wada hoy misna kala dambayniyo diiwaanba oo kala dhegan diiwaanba oo kala qorane ku dayaa dad lumise mugdida ma habeenimo dayaxa iftiisho waa dabiicinuu ku yee ha ku daalin ruuxdani way ka dawayntee
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah cabdisalaan saras iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dibi kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaana alla